waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah labada bisha nofembar sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
degmada aan ka tartamayo waxaan matalayaa qaar ka mida dadka ugu tabarta daran ee gobolkan ku nool waxaana ugu badan dadka kale ah soomaalida oromada laatiinka iyo dadka asal ahaan dalkan maraykanka loogu yimid waxay dhibaato ka haysataa helitaanka guryaha ceymiska caafimaadka iyo daryeelka kale oo ay u baahan yihiin kaasi waxa uu ahaa cumar faatax oo ah soomaaligii ugu horreeyey ee ku dhashay dalkan maraykanka ee u tartamaya aqalka sanadka gobolka minnesora warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida doorashada maraykanka iyo gobolada la ysku haysto dadka uu ku dhacaya xanuunka covid n oo sare u kacay afartan boqolkiiba wadamada yurub ardayda wax ka barata dalka bakistan oo xilligan adag ee coronavirus jaamacadoodii soo dhammaystay ama qalinjibiyey iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka iyo sahre ciidla nuur
ololaha doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay si weyn u xoogaystay iyadoo dadweynaha maraykanka ee aan hore codkooda u dhiiban ay maalinta berri ee salaasada saddexda bisha noofembar u dareerayaan codbixinta doorashada madaxtinimada maraykanka oo si weyn ugu loolamayaan madaxweynaha haatan xilka haya donald trump oo markii labaad xilkaasi u tartamaya iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden oo ka socda xisbiga dimuqraadiga labadii maalmood eeyna dhaafay ee sabtidii iyo axaddii ayay labada musharax xooggooda isugu geeyeen sidii ay u soo jiidan lahaayeen dadweynaha maraykanka oo mid kastaaba dhankiisa u doonayo inay u codeeyaan ballanqaadyada ay labada musharax dadka ku soo jiidanayaan waxa u dheer dhaliilaha ay isweydaarsanayaan ee midba ka kale ku eedaynayo mas-uuliyado la dayacay amaba laga gaabiyey labada musharax waxay axaddii shalayta xoogga saarayeen gobolada isbedbedela xilliga doorashada ama aan si joogto ah xisbi qura ugu codayn in ka badan saddex iyo sagaashan milyan oo qof ayaa codkooda sii dhiibtay ka hor intaan la gaadhin maalinta doorashada gobolada sida weyn loogu loolamayo doorashadana waxaa ka mid a arizona florida georgia iowa maine michigan minnesota north carolina new hampshire nevada pennsylvania iyo wisconsin tirada maalinlaha ee dadka laga hela xanuunka coronavirus dalka iiraan ayaa axaddii shalay gaadhay meeshii ugu sarraysay waxaana shalay oo keliya la xaqiijiyey in afar boqol iyo afar iyo soddon qof u dhinteen saacado kooban gudahood fayraska corona tirada dhimashada waxaa xaqiijisay haweeneyda afhayeenka oo wasaaradda caafimaadka dalkaasi iiraan siima saadaad laari waxaana sheegtay in tirada guud ee xanuunkaasi u dhimatay ay tahay shan iyo soddon kun laba boqol iyo siddeed iyo sagaashan qof dalka iiraan ayaa ilaa hadda ah dalka ugu badan ee la xaqiijiyey in xanuunka coronavirus uu farabaas ku hayo wadamada ku yaala bariga dhexe tirada guud ee xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay dalka iiraan waxay kor u dhaaftay lix boqol iyo labaatan kun afar boqol iyo koob iyo sagaashan qof golaha dhakhaatiirta caafimaadka dalka iiraan oo ah golo ka madax bannaan dowladda oo ruqsadda siiya howlwadanada caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan qof oo isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal caafimaad xanuunku haleelay islamarkaana ay u dhinteen saddex boqol oo ka mid a madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in maalinta arbacada ee soo socota dalkaasi lagu soo rogayo xayiraado cusub si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus shan iyo labaatan gobol oo ka mida koob iyo soddonka gobol ee dalkaasi iiraan ayaa xayiraadaasi lagu bilaabaya toddobaadkan
sahre cidlanuur oo warkana la socodsiinaysay halkaad nagala socotaana waa v o a washington maalinta berito oo talaado ah dalkan maraykanka waxaa ka dhacaya doorashada madaxtinimada iyo golayaasha wakiilada iyo sanadka ee xubnaha qaar dib loosoo dooranayo dhowr qof oo soomaali ah oo hore xilal u hayay ama u tartamay ayaa kamida dadka berito tartamaya ee codka ah ka doonanaya dadka ay matalaan ee gobolada iyo degmooyinka dalkan maraykanka soomaalida tartamaysa waxaa kamid a cumar faatax oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay dalkan maraykanka oo u tartamaya aqalka sanadka ee gobolka minnesota cumar faatax wuxuu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee caruurta soomaalida ee maraykanka ku dhalatay ee u tartamaya xil ama xafiis sharci dejin ah sahre ciidlanuur ayaa wareysatay cumar faatax warbixintana nooga diyaarisay cumar faatax hooyadii iyo aabihii waxay ka mid ahaayeen soomaalidii ugu horreysay ee yimaada magaalada washington d c iyo agagaarkeeda wuxuu iiga warramay magaalada uu ku dhashay halka uu ku soo koray iyo goortii uu guuray gobolka minnesota ee uu haatan ka tartamayo
both immigrated from Somalia before I was born. Um, my father came in 1963, and my my mom came in the 70s. And after I graduated with my with my master's, uh, I moved out to uh, Minneapolis, Minnesota.
waxaan ku dhashay washington d c sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxaan ku koray xaafadda anandel ee gobolka virginia labadayda waalid waxay ka yimaadeen soomaaliya aabbahay wuxuu dalkan maraykanka yimid sannadii kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii hooyadeenna waxay timid bartamihii toddobaatmeeyadii markii aan jaamacadda heerka koowaad iyo heerka labaad ee mastariska dhammeeyey sannadii laba kun shan iyo toban ayaan u guuray gobolka minnesota halkaasoo ilaa iyo hadda deganahay iminkana u tartamayo golaha sanadka ee gobolka cumar waa wiil firfircoon laga soo bilaabo markii uu ku jiray dugsiga sare wuxuu si weyn uga qayb qaadanayay howlaha samafalka bulshada kuwa dugsiga uu wax ku baranayay iyo degmada uu ku noolaa ee anandel virginia waxaanu qayb laxaadla ka qaadanayay u doodista xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee madowda maraykanku ka mid yihiin markii ay da-diisu soo gaadhay saddex iyo labaatan jir wuxuu u tartamay guddiga maamula dugsiyada waxbarashada dowladda ee gobolka virginia balse xilligaasi oo uu ku cusbaa howlaha siyaasadda awgeed umay suurtogelin inuu ku guulaysto xubinnimada guddiga maamulo waxbarashada gobolka kadibna wuxuu u guuray gobolka minnesota oo uu ka bilaabay howlaha samafalka bulshada iyo taakulaynta dadka jilicsan maraan wax ka weydiiyey waxa uu ku doortay inuu u tartamo golaha sanadka ee gobolka minnesota wuxuu ku jawaabay
local politics affects uh, our lives more than at the federal level. Uh, people tend to only focus on the presidential election and the congressional election, but um, I'm going to be representing one of the most poorest districts in Minnesota.
markii aan virginia joogay ilaa iyo iminka oo aan minnesoto deganahay inta badan waxaan ka warhayay siyaasadda gudaha ee degmooyinka iyo gobollada waxaan xaqiiqsaday in nolosheena ay saameynta ugu badan ku leeyihiin siyaasadaha gudaha ee gobollada balse dadka inta badanay isha ku hayaan siyaasadda guud ee madaxtooyada iyo koongareeska markii aan minnesoto soo degayna waxaan arkay dhibaatada dadkeena ka haysata adeegyada ay gobollada iyo degmooyinka uga baahan yihiin degmada aan ka tartamaya waxaan matalayaa qaar ka mid a dadka ugu tabarta daran ee gobolkan ku nool waxaana ugu badan dadka kale ah soomaalida oromada laatiinka iyo dadka asal ahaan dalkan maraykanka loogu yimid waxay dhibaato ka haysataa helitaanka guryaha ceemiska caafimaadka iyo daryeelka kale oo ay u baahan yihiin dadkani waa kuwa xanuunka coronavirus si weyn u saameeyey badankoodu waxa ay waayeen shaqooyinkoodii waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii ay ku noolaayeen waxay iska bixin kari waayeen kelidii guryaha oo waa laga saaray kuwo badanna caafimaad ahna ayuu u saameeyey cumar faatax ayaan weydiiyey shaqooyinka uu qaban doono haddii loo doorto golahaasi iyo sharciyada uu ku soo kordhin doono amaba uu taageeri doono haddii uu ka mid noqdo aqalka sanadka ee gobolka minnesota housing as well as uh, the uh, health and human services. Those are the two committees that uh, I would be the most interested in serving uh, as of now to make sure that everybody is covered and everybody's insured. I think that's extremely important to make sure that healthcare is a right. And number two, we campaigned on uh, a $15 an hour statewide minimum wage to make sure that everybody in the state has a livable wage. And if you work a 40 hour week, that you're able to pay rent.
haddii la i doorto waxaan la shaqayn doonaa guddiyada dejiya shuruucda guryeynta iyo kuwa caafimaadka iyo arrimaha bulshada wax ka qabta waxaan dadaalkayga oo dhan isugu geyn doonaa in qof kasta uu helo caymis caafimaad oo aan lagu xirinin inuu shaqo haysto iyo in kale waa in dadkoo dhammi ay helaan daaweynta iyo daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin waxaan xoojin doonaa xeerar horey loo keena golaha oo damaanad qaadaya in dadka reer minnesota oo dhammi ay helaan kaarka caafimaadka waxa aan kaloo aan culayska saari doonaa sidii dadka shaqeeya saacaddii looga dhigi lahaa inay ku shaqeeyaan ugu yaraan shan iyo toban dollar iminka waxaa jira dad toddobaadkii afartan saacadood shaqeeya haddana kirada ama ijaarka aan iska bixin karin waxaana taasi ugu wacan lacagta ay saacaddii ku shaqeeyaan oo aad u yar cumar faatax wuxuu haatan ka tartamayaa degmada labiyo lixdanaad ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaasi oo ay ku nool yihiin dad badan oo isugu jira soomaali etoobiyaan latinos iyo dadka asal ahaan dalka maraykanka loogu yimid badi dadka degmadaasi ku noolina waxay isugu jiraan dabaqada hoose ee kaalmada u baahan iyo dabaqada dhexe ee xoogsatada oo nolol maalmeedkoodu ku xidhan yahay shaqada ay toddobaad kasta qabtaan mahadsanid sahro oo warbixintaasi noo diyaarisay noona soo jeedinaysay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump iyo musharaxa ay sida weyn doorashada ugu tartamayaan ee xisbiga dimuqraadiga ka socda madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden ayay labadooduba waxa ay kusii jeedaan gobolada aan xilliga doorashada dhinacna u badnayn iyagoo isku soo baxyo u qabanaya taageerayaashooda maalin uun ka hor xilliga la qabanayo doorashada madaxweynaha afarta sannadood ee soo socota dalka maraykanka hogaaminaya falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo haysa
madaxweyne trump ayaa ka bilaabay ololihiisa shan gobol wuxuuna lugtii ugu horeysay uu ku tegay xaafadda macomb ee gobolka michigan gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee maraykanka waxa uu si lama filaan ugu guuleystay kow iyo toban kun oo cod sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuqraadiga hillary clinton waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada trump waxaa kaloo uu tegi doonaa maantoo isniina laba goobood oo horleh gobolka michigan oo keliya isagoo ololihiisa ugu dambeeyana kusoo afjari doona halkii uu afar sano ka hor kusoo afmeeray oo ah grand rabits oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono balse waxay haftidii ugu dambeysay muujinaysaa in biden uu trump kaga horeeyo gobolka michigan iyo weliba wisconsin halka wax yar uun ay u dhexaysa pennsylvania saddexdii gobol ee caadiyan dimuqraadiga ahaa balse trump uu si aada u yar ugu guuleystay afar sano ka hor biden ayaase hadda rajaynaya inuu dib u hanto goboladaasi muhiimadda goboladan ayaa ah in haddii biden uu ku guulaysta saddexdan gobol islamarkaana uu helo goboladii clinton ay ku guulaysatay labadii kun iyo lix iyo tobankii taasi in guusha ay siinayso biden aftida hadda ayaa muujinaysa in biden uu hogaanka uu ku horeeyo dhammaanba goboladii ay clinton ku guulaysatay waxaana taasi ay hoos u dhigaysaa rajada guusha ee trump ah inuu mar kale xilka qabto trump iyo biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba saddexdan gobol ee kale ah pennsylvania michigan iyo wisconsin sabtidii trump ayaa afar isku soo bax ku qabtay pennsylvania halka bidenna shalay oo axad ahayd uu ku qabtay laba isku soo bax magaalada ay dimuqraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee philadelphia awoodda trump ee pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka yaryar kadib hakadkiisii michigan waxa uu trump usii duulay afar meelood oo kale oo la isku haysto cododkooda magaalada beeraleyda ee iowa oo ay afti cusubi muujinayso inuu kaga yara sara maraya biden kadibna waxa uu tegi doonaa north carolina georgia iyo florida oo ah saddex gobol oo trump uu ku guuleystay labadii kun iyo lix iyo tobankii kuwaasoo door muhiim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee berri dhacaysa aftida guudi waxa ay muujinaysaa in biden uu ka horeeya trump sideed boqolkiiba taasina waxa ay sare u qaadaysaa suuragalnimada in trump uu noqdo madaxweynihii saddexaad ee muddo afartan sano ah dalkan maraykanka ku guuldaraysta dib u soo doorasho oo xilka kaga dega afar sanoo keli ah doorashada maraykankaas ma ahan mid lagu go-aamiyo codadka dadka ay dhiibtaan oo keliya taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuqraadiyadda ku saabsan balse shan boqol soddon iyo sideed xubnood oo loo yaqaano electoral college ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan laba boqol iyo toddobaatan cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu balse trump ama biden mid baa ku guuleysan doona codadkaasi iyadoo goboladuna ay u kala codod badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin inta badan biden codeyntu waxay ugu heelanaysaa faa-iidada inuu haysto laba gobol oo dad badani ay maraykanku degan yihiin oo ah gobolada california iyo new york halka trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah balse afti ay si wada jira u qaadeen warbaahinta m b c iyo wall street journal waxay muujinaysaa in biden uu ku horeeyo laba iyo toban gobol oo ah kuwa aan codadkooda dhanna aanay raacsanayn ee loo baratamayo iyagoo kala haysta konton iyo kow boqolkiiba oo uu biden haysto halka trumpna uu ka haysto afartan iyo shan boqolkiiba goboladaasi ayaa kala ah arizona florida georgia iowa maine michigan minnesota north carolina new hampshire nevada pennsylvania iyo wisconsin bogga aftida ururiya ee lagu magacaabo ayaa sheegay in biden uu trump ka horeeyo kowiyo tobanka gobol ee kamidka ah laba iyo tobankan gobol halka iowana ay markaasi tirada u dhexaysa ay aada u yartahay ama ay iska daba dhow yihiin labada musharax axaddii shalay biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen trump ayaa isna gobolka pennsylvania dhinac ka joogay sabtidii madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay michigan iyadoo uu wehliyo madaxweynihii hore barack obama oo ay sideed sano soo wada shaqeeyeen ilaa iyo barqadii shalay oo axad ahaydna waxaa dalkan maraykanka codeeyay sagaashan iyo saddex milyan oo qof waana saddex meelood oo laba dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka oo tiradoodu ay ahayd boqol soddon iyo sideed dhibic sideed milyan oo qof waxaa warbixintaasi nala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan
aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus ee covid n ayaa dalalka yurub boqolkiiba afartan kor u kacay sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o afhayeen u hadashay hay-addaasi oo magaceeda la yidhaahdo dor margaret harris ayaa sheegtay in faransiiska sbain iyo ruushka ay kiisaska dhimashada ugu badan diiwaan geliyeen iyadoo ilaa iyo afar dalool saddex ay kor markaasi uu u kacay wariyaha v o eda ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london nooga soo diray laga bilaabo taariikhda maanta kowda bisha nofembar dalalka midooda yurub iyo ingiriiska waxaa laga diiwaan geliyey toddoba milyan saddex boqol iyo siddeetan kun laba boqol iyo siddeed iyo soddon kiis oo ah xanuunka covid sagaal iyo toban dalka faransiiska hal milyan saddex boqol afar iyo lixdan kun lix boqol iyo shan iyo labaatan qof ayaa xanuunka laga helay halka dalka sbainna ay tirada guud ahaan tahay hal milyan hal boqol shan iyo siddeetan kun lix boqol iyo siddeed iyo toddobaatan qof ingiriiska waxa uu madaxa la dhaafay hal milyan koob iyo toban kun lix boqol iyo lixdan qof talyaaniga oo ka mid ah meelihii uu waagii hore ugu darnaa xanuunku waxaa laga helay dad gaadhaya lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatan kun afar boqol iyo soddon qof dalka jarmalka shan boqol iyo laba iyo soddon kun sagaal boqol iyo soddon qof ayuu xanuunku ku dhacay waxaanuu ahaa wadamada ugu wanaagsan yurub halka belgiumkana a iminka tiradu gaadhay afar boqol iyo sagaal iyo labaatan kun boqol iyo afar iyo soddon qof laba boqol iyo koob iyo labaatan kun laba boqol iyo siddeetan qof ayaa wadamada yurub ugu xijaabtay xanuunkan iminka u k dhimashadu waxa ay gaadhay lix iyo afartan kun shan boqol iyo shan iyo konton qof halka ay talyaaniga marayso siddeed iyo soddon kun lix boqol iyo siddeed iyo toban qof faransiiskana ay gaadhay lix iyo soddon kun toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetan dalka sbain ayaa ku xiga oo waxaay maraysaa dhimashadu shan iyo soddon kun siddeed boqol iyo siddeed iyo toddobaatan waxaanu ka mid yahay wadamadii bilowga uu xanuunku sida aadka ah uu saameeyey dalka biljamka koob iyo toban kun lix boqol iyo shan iyo labaatan qof ayaa xanuunka uu ku dhacay dhinaca kaleba badiba wadamada yurub ayaa lagu soo rogay bandoo buuxda halka dalalka qaarna xayiraado adag lagu soo rogay wadanka ingiriiska khamiista soo socota waxaa u bilaamaysa bandoo soconaysa ilaa labada bisha disembar inkasta oo qaar ka mida golaha wasiirada ee u k ay ka digeen in ay u badan tahay inay muddadu intaasi kasii dheeraan karto faransiiska biljamka iyo griiga waxa ay ka mid yihiin dalalka ku dhawaaqay bandooyadii ugu dambeeyey ee yurub la saaray halka xayiraado adagna lagu soo rogay wadamada sbain iyo talyaaniga faransiiska dadka waxaa loo ogol yahay un inay soo iibsadaan adeega cuntada maalintiina saacad keli ah ay jimicsan karaan dadku marka ay dibadda u baxayaanna waa inay buuxiyaan foom dalka jarmalka laga bilaabo berri waxaa la saaray bandoo khafiif ah sharciganina waxa uu dhigayaa in baararka wax laga cuno iyo goobaha lagu iibiyo khamriga albaabada loo xidhayo muqaaxiyaha wax laga cuno telefoonka ama qaabka online-ka ayuunbaa wax looga dalban karaa dor sabiira xasan waa dhakhtarad soomaaliyeed oo degan magaalada lester waxa aanay ku takhasustay caafimaadka guud wiigagga ilaa bilihii ugu dambeeyey waxaa la arkay inay sii badanayso tirada inta qof oo laga helayo coronavirus iyo inta qof u dhimanaysa hadeer waxay gaadhay heer ay labalaabmayso tirada inta qof oo u dhimanaysa ama laga helayo laba usbuuc kasta ayaamihii ugu dambeeyey waxaa la arkay ugu yaraan afar labaatan kun oo qof oo cusub maalin walba in laga helayo coronavirus cusub inta u dhimanaysana ay gaadhayso heeray hadeer maanta marayso laba boqol iyo konton oo qof maalin kasta waxaa aada looga baqsan yahay maadaama aynu qaboobaha galayno inta maalin walba u dhimanayso inay intaa kasii badato oo qaarkood ay dadku u malaynayaan inay gaari karto ilaa afar kun oo qof oo u dhiman karto maalintii gudaheed coronavirus wad markay qaboobaha tahayna n h s ta waxaa saaran breshar siyaada ah sanadihii hore dad badan baa flu ama pneumonia ama xanuunada kaleba u galaya dhakhtarka laakiinse sanadkan waxaa nagu soo biirtay coronavirus waxaa aada looga baqsan yahay maadaama ay tiradu soo badnaanayso in sariiro dadkaba loo kala waayo iyo dhakhaatiirtii daweyn lahaa mar kale dhaktar samiire xasan waxa ay sharxaysaa waxa looga baahan yahay dadku inay iminka qabtaan waxaa looga baahan yahay qof walba inuu gurigiisa ku ekaado laakiinse shaqada ama waxbarashada uu qofka u bixi karo waayo iskuullada iyo kollejyada iyo jaamacaduhu way furan yihiin inaad u bixi karteed si aad u yeelatid jimicsi iyo inaad u bixi karteed inaad usoo adeegato waxyaabaha daruuriga guriga looga baahan yahay iyo marka aad leedahay kulan dhakhtareed ama aad farmasiga daweynkaaga ka doonanaysid ama markaad daryeelaysid qof nugul oo u baahan maxamed nuur qalimow waxa uu degan yahay magaalada london waxa aanu ii sheegay saameynta uu iminkaba xanuunkii ku yeeshay guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo bulshadaba xaqiiqatan ku dhawaaqintii ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay in wadanka la xiri doono lockdown mar damben lagu celin doono u k durbaba wuxuu nagu yeeshay saameyn xoog badan isla maantaba waxaad arkeysaa shacabkeeni soomaaliyeed oo iska communitiyada ugu yar wadankan in isbedel maqaayadii la xiri doono ganacsiyadii la xiri doono meelo badan marka isla maantaba waxaan arkay in dadku walaac dadkii soomaalida ay u galay oo duruubaba kala carar iyo la bilaabay in dukaamada waaweyn maanta aan tegay xitaa supermarketyada oo dadku ay ku yaaceen oo qof walba isle wax sii iibso maadaama mar dhow la dhihi doona yaan lasoo bixin muddo bila yacni yaan maanta waxaan arkaya dadka oo aada u kale u iibsanaya cuntooyinka lagaba maarmaanka muhiimku ah nolosha bani-aadanka marka waxaad arkaysaa in dadku yaac galay ummadda soomaaliyeedna ay yihiin dadka bulshooyinka ku nool wadankan laakiin uguna yaro minority-ga laakiin ay aada noo saameysay haddeeruma waxaan bilownay inaan bal dib maqaayadihii iyo meelihii masaajidada iyo aan isku aragno ama aan nolosha bal si caadi aan ugu soo noqono iyadoo aan boqolkiiba boqol ahayn haddana hadda dib waxaa loogu noqon doonaa lockdownkii aada bayna noo maaragtay taaban doontaa wn durbana wayna taabatayba isla maantaba waan dareemaynaa wadamada faransiiska ingiriiska iyo jarmalka waxaa furnaan doona goobaha wax lagu barto inkasta oo bilowgii wejiga labaad ee xanuunka aada looga qayliyey in da-da ugu fidista badan cudurkani ay tahay dhalinta gaadhay heerka waxbarashada kuleejooyinka iyo jaamacadaha
arday soomaaliya oo wax ka baranayay jaamacado ku yaala waddanka bakistan ayaa sanadkan oo uu adduunka oo dhan saameeyey waxbarashadii tooska ahayd xanuunka coronavirus ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala waddanka bakistan wariyaha v o a ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada melbourne ee dalka australia
iyadoo uu sanadkan si weyn u saameeyey cudurka covid sagaali toban waxbarashada adduunka oo dhan ayaa haddana waxaa inta badan tacliintu lagu dhammaystay qaabka onlineka ah haddaba magaalada islaamabad ee dalka bakistan waxaa dhowaan jaamacadaha dalkaasi ku qalinjibiyey arday soomaaliyeed oo halkaasi wax ku baranayay iyadoo munaasabadda qalinjibintuna ay u fududaysay safaaradda soomaalida ee dalkaasi xamdi cabdi ciise waxay ka mid ahayd ardadii sanadkan qalinjibisay qadka telefoonka ayaan kula xidhiiray bal marka horena inay inoo sharaxdo qaabka munaasabadan ay u dhacday aad baad u mahadsantahay walaal baafo waana ku dhowahay idaacadda v o ee laanta af soomaaliga anigoo ku bilaabaya magacayga waa xamdi cabdi ciise oo ku sugan wadanka bakistan caasimada islaamabad haddaan walaal warbixin kooban kaa siiyo munaasabadii qabsoontay ee ahayd qalanjabinta munaasabadaasi waxay u qabsoontay arday tiradoodu gaarayso labaiyo labaatan arday oo ka kala baxay jaamacadaha ku yaala wadanka bakistan gobolada kala duwan sida gobolka bunjaab sindi iyo gobolka khaybar bakhtunko iyo sidoo kale capital territoryga ee caasimada islaamabad ardaydaas walaal waxay isugu jireen arday baratay engineerinka sidoo kale caafimaadka iyo kuliyadaha kala duwan ee social science-ka hoos imaada sidoo kale walaal ardaydaas waxay isugu jireen laba heer oo ah heerka bajilarka iyo heerka masterka ardada soomaalida ee wax ka barata bakistan ayaa kuliyado kala duwan ka soo baxay sanadkan badanaana soomaalidu waxa ay bartaan maadooyin caam ah oo isku wada mid ah laakiin xamdi maxay baratay aniga waxaan bartay psychology oo haddaan soomaaliyeeyo cilmiga nafta cilmigaas oo ah barashada maskaxda iyo dabeecadaha biniaadamka su-aal fiican walaale waxaan ku doortay markaygii horeba markaan dugsiga sare soo dhameeyey maadadaas waxay ii ahayd mid ii cabiran oo aan doonayay inaan takhasuskayga ku sameeyo bajularka haddaan si kale u dhigana wadankii aan ka imid in u dhashay waa soomaaliya eh waxaa daashaday dhibaatooyin iyo xasilooni la-aan taasoo bulshadii soomaaliyeed fikirkooda iyo caafimaadkooda maan ahaaneedba wax u dhintay
xamdi cabdi ciise waxaan weydiiyey mar haddii ay dhammaysay tacliintii ay halkan u timid waa maxay qorshaha xiga ee mustaqbalkeeda waa tahay ibraahim qorshayaashu waa badan yihiin waxaase kowka ah in wixii la bartay marka kuwaad lasii xoojiyo taasoo aan ula jeedo intaan hadda bartay inaan in kale ku daro hadduu ilaah iraado masterskii aan ku daro qorshaha ugu weynna waxaweyaan in waxaweyaan bulshadii lagu celiyo wixii la bartay oo lagaga faa-iideeyo dalkii iyo dadkiiba ilaa lix boqol oo arday oo soomaaliya ayaa wax ka barta waddanka baakistaan waxaana waddankaasi ku yar soomaalida deegaan ahaan u taga dalkaasi laakiinse waxaa jira kuwa ka diiwaan gelisan hay-adda qaxootiga adduunka kuwaas oo sugaya in dalalka galbeedka loo daabulo ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia markana dhegaystayaal dhinacii heesaha ee banxariista jannaha ka waraabiya codka macaan ee xaliimo khaliif cumar magool ayaanu idiin soo qabanaynaa
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen aniga waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan dhinaca farsamadana uu bashiir abiikar inoo joogay waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.